is.
This is VOA1, The Hits.
halkan waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad afarta bisha agost sannadka laba kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo bar habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakay caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo faahfaahisay khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii lagu hobtay ee xeebta liido
kaysaska guud isbitaallada marka laisku dardaro waxay noqdeen laba boqol iyo afartan iyo toddobo inta xaaladooda ay fududeed guud ahaan waxay ahaayeen boqol soddon iyo toddobo inta xaaladooda ay liidato ee i c u-da ku jirta waxay ahaayeen kow iyo toban inta bukaanjeefka ah oo i c u-na aan ku jirin laakiin la jiifiyay isbitaallada oo hadda jiefto waa lixdan iyo afar bukaan oo dhaawac qabta inta dhimatay ee lasoo gudbina waa soddon iyo toddobo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isagana xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi oo hadda lagu daweynayo isbitaallada muqdisho qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadkii lagu dilay qaraxii habeen hore lagu bartilmaameedsatay lagu bartilmaameydsatay xeebta liido ee magaalada muqdisho ay gaartay toddobiyo soddon qof halka dhaawaca uu marayo laba boqol toddobiyo afartan ruux wasiirka caafimaadka ee soomaaliya cali xaaji aadan oo wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in koob iyo toban ka mid a dadka dhaawaca ah ay xaaladooda liidato dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda al-shabaab hase yeeshee weli si rasmi ah uma aysan sheeganin al-shabaab dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay booqday isbitaalka ordogan ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka wuxuu ku baaqay shacabka soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah isagoo sheegay in kooxda shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka weerarkii xeebta liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca soomaaliya tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii kii markaas oo laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey iskuiska soobe ee magaalada muqdisho weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan boqol qof halka lagu dhaawacay saddex boqol oo ruux warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qeybaha dambe ee idaacaddeenna ugu yaraan shan iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada israa'il sabtidii shalay ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaalla magaalada khaza oo ay degganaayeen qoysas barakacyaal ah duqeynta ayaa dhacday saacado kadib markii ay xamaas sheegtay in laba weerar oo cirka ah oo israa'il ka fulisay dhulka la haysto ee daanta galbeed lagu dilay sagaal ka mid a dagaalyahanadeeda oo uu ku jiray sarkaal sare milatariga israa'il ayaa sheegay in weerarkii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahano ka tirsan garabka milatari ee xamaas kaasoo marayay meel u dhow magaalada tulkaram bayaan ka soo baxay xamaas ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada dulkaram halka kooxda islaamik jihaad ay iyadana sheegtay in afar ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay weerarkaasi duqeynta kale ee khaza ayay israa'il ku beegsatay xaafadda ridwaan ee bartamaha khaza israa'il waxay sheegtay in iskuulka ay duqaysay uu xarun howlgal u ahaa xamaas xamaas ayaana arrimahaasi beenisay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nagayntaa aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa xalay faahfaahin dheeri ah ka bixisay xogta khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii lagu hobtay ee kooxda shabaab ay fiidnimadii jimcada ku qaaday xeebta liido iyo maqaayadaha ku teedsan magaalada muqdisho ee magaalada muqdisho dhinaca kale qaar ka mid a culamaudiinka soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa ku booriyey dowladda soomaaliya inay samayso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan weerarkaasi wasiirka caafimaadka ee soomaaliya cali xaaji aadan oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay halka ay hadda marayso tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta liido wasiirka ayaa sheegay in ilaa laba boqol toddobiyo afartan ruux oo si guud ay waxyeello uga soo gaartay weerarka la geeyey cisbitaalada caasimadda kuwaas oo toddobiyo soddon ka mid ah ay dhinteen halka qaar dhaawacyo halis qabana ay ku jiraan qaybaha xaaladda degdega ee cisbitaalada waxaan rabaa marka in halkan aan kusoo bandhigno waxyeeladii maaragtay musiibadii ka dhacday xeebta liido ay geysatay aan rabaa dadweynaha xogtii ugu dambaysay oo maaragtay si daqiiq ah loo soo aruuriyey inaan dadka la wadaago kaysaska guud ee maaragtay soo gaaray isbitaalada marka laisku dardaro waxay noqdeen laba boqol iyo afartan iyo toddobo xaaladood ayaa isbitaalada soo gaaray inta xaaladooda ay fududeed ee isbitaalada laga saaray ee guryahooda aaday guud ahaan waxay ahaayeen boqol soddon iyo toddobo inta xaaladooda ay liidato ee i c u da ku jirta ama intensive care unitka ku jirtana waxay ahaayeen kow iyo toban inta bukaanjeefka ah oo i c una aan ku jirin laakiin la jiifiyey isbitaalada oo hadda jiifto wakhtigan aan joogno waa lixdan iyo afar bukaan oo dhaawac qabta inta dhimatay ee lasoo gudbina waa soddon iyo toddobo marka dhimashada guud eena soo gaartay guud ahaan waa soddon iyo toddobo inta hadda isbitaalada ku baaqiga ahna lixdan iyo afar oo bukaanjiif caadi ah iyo kow iyo toban i c uda ku jira boqol soddon iyo toddobana guryahooda ayay aadeen maxay ahayd marka warbixinta u dambaysay ee maaragtay ay soo aruuriyeen xarunta gurmud howlaha degdega ahee caafimaadka dadweynaha ee shaqaalahooda maanta isbitaalada oo dhan ka howlgelayay ay soo aruuriyeen waa intaas wixii kale ee faahfaahin ah ama dhibaato ah ilaah hanaga hay ayna soo gaarana tiimka mar walba ayna soo abdeyt garayn doonaan oo aynoo soo gudbin doonaan wasiir cali xaaji aadan ayaa dhinaca kale sheegay inay u diyaargaroobeeyeen xaaladaha noocan oo kale ah ee degdega ah islamarkaana ay haystaan wixii loo baahnaa ee qalab iyo dad isugu jira si ay uga jawaabaan iyo wax kasta oo loo baahnaa si aan uga jawaabno musiibooyinka dhaca waan haysanaa xarumihii gurmudka heer qaran iyo middan caafimaadka u gooniga iyo midda heer qaranba waynoo dhisan yihiin waxaan haysanaa ambalaasyadii aan uga jawaabi lahayn ayaanu haynaa waxaan amrayaa shaqaalaha wasaaradda iyo machadka caafimaadka qaybaha emergencyga khuseeyo iyo ka howlgalayaasha xaruntan waxaan farayaa in ay ka faa'idaystaan imkaaniyaadkaas iyo infrastructurekaas aan haysanno howlaha noocan oo kale marka ay dhacaanna si deg deg ah ay ugu jawaabaan si maaragtay dhibaatada intii la yarayn karo loo yareeyo ay ugu jawaabaan noogala cudur daari maayo wixii hadda ka dambeeya shacabkeenna markii dhibaato tan oo kale ay soo gudboonaato in jawaabtii ay waayeen la bixin waayo noogala cudur daari maayo waayo wax kasta oo imkaaniyaad ah hadda waynoo waanu haysanaa dhinaca kale culamadiinka soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa sabtidii shalay ka hadlay qaraxii fiidnimadii jimcadii lagu weeraray boqolaal qof oo rayid ah oo ku fiidsanayay xeebta liido iyo maqaayadaha ku teedsan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo ka mid ahaa culimmadii shalay ka hadlay masiibadii liido ayaa ku booriyey dowladda soomaaliya inay samayso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo lagu ogaanayo sida ay maleeshiyada weerarka fulisay ugu suura gashay inay halkaasi dad ku laayaan bismillah an waxayna tahay tallaabada koolan u baahannahy waa wada jir waana hadihi ummatakum ummatan waaxida ana rabbukum facbuduuma rabbilah subxana wa tacaala marka inaan horta wada jir aan ku waajahna arrintan aan kaga hortagno waa guud ahaan weeye xukuumadda qaybaheeda kala duwan iyo shacabka oo iswataahu inay wada jir sameeyaan si looga hortago arrintan dowladda waxaa laga rabaa mas-uuliyad iyo isla xisaabtan inuusan iska noqonin wuxuu u dhacay kadibna aan la ogaanin sababtuu ku dhacay iyo cidda mas-uuliyadda qaadanaysa marka dowladda waxaa laga rabaa isla xisaabtan dhaba inuu yimaado hadda in la isweydiiyo xaggey ka soo galeen imise jekpointi bay soo mareen yaa soo gudbiyey sababtay meesha ku soo gaadheen waa maxay waxaasoo dhan isla xisaabtan inuu yimaado waa lagaba maarmaan weeye taas waa qayb weeyaan qaybta labaadee kale waxa weeye amni haddaan la helin waxba lama helayo marka amnigu inuu noqdo wax le priority number one yacni waajibka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad inuu noqdo amniga iyo sidii loo sugi lahaa amnigu sida hor aad bu uga fiican yahay laakiin haddana inay waxaan soo noqnoqdaan sax ma aha marka taas waa qayb laga doonayo dowladda oo ah isla xisaabtan sheekh cabdiraxmaan ayaa shacabka iyo ganacsada soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda garab istaagaan isagoo ku booriya culamaa udiinka inay kaalintooda qaataan shacabka waxaa laga rabaa dowladu waa shacab dowladdu waa afar qof wey waxba ma qaban karto hadduuna shacabku la shaqaynin marka shacabku inuu la shaqeeyo weliba wax kasta oo kaleo lagu kala duwan yahay waa gooni arrinta nabadgeliyada laguma kala duwanaan karo marka nabadda in laga wada shaqeeyo oo shacabku qaybihiisa kala duwan nabadda uu qof waliba kaalinta kaga adan uu qaato iyaduna waa kelimo kale oon dardaarmayno oo aan doonayno weeyaan ganacsatadu kaalin muhiimay qaadan karaan oo ay leeyihiin kaalintaas waxa weeye xoolaha ay ku taageerayaan nimankan waa inay ku taageeraan ciidamada si ay ciidamadu guulo isdabajoogaho kuwan ka badan ay u soo hoyiyaan yacni culimada kaalin baa laga rabaa waa in aad cod dheer iyo cod hoose oo wadajir ah lagu tilmaamo nimankan xumaanta ay leeyihiin dowladda lala shaqeeyo shacabka la dhiirigeliyo shacabka muxuu ahaa lagu abuuro kalsooni iyo ka hortag oo kaalintaa culimmadu ay qaataan weerarkii liido ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo hagaagayso xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo laba maalin ka hor uu ku soo dhammaaday shirweynihii labaad ee culummada soomaaliyeed kaas oo diiradda lagu saarayey ka hortagga fikirka xagjirnimada diimeed oo soomaaliya ay ku jirto dalalka ugu badan ee dadkooda ay dhibaatada ka soo gaartay weli isla wararka khasaaraha ka dhashay weerarkii xeebta liido ayaan ku jirnaayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay booqday cisbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa xalay fiidkii tegay isbitaalka orduqan ex digferd halkaasoo lagu daweynaya qaar ka mid a dadkii waxeeladii ka soo gaartay weerarkii liiday ka geysata kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa kulan la qaata maamulka isbitaalka orduqan iyo dhakhaatiirta wuxuuna ka dhegaysta warbixinta xaaladda caafimaad ee bukaanada waxeeladii ka soo gaartay weerarkii kooxda al-shabaab ee ka geysata liido ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa gacan qaada qaar ka mida bukaanada wuxuuna ugu yeeray bulshada soomaaliyeed si buuxda loo garab istaaga dadka waxeeladu soo gaartay dhammaanteen dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa isgarabtaag waxaan leeyahay inta dhaawac ah ee maxaan ku dhahaa maanta isbitaallada ku jirta ha la isgarab taago ha loo hiiliyo ha la caawiyo dadku dhammaantood ha iscaawiyaan ha lasoo booqdo isbitaallada ha la arko cadowga dadka uu dhibaatada u geystay kii baahan ha la caawiyo annagu dowlad ahaan ma xukuumaddu maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxaa waaye dhinac walba waan waan dhaqaaqnay hadday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda dhinaca bani aadamnimada ee arintaas guddi baa la magacaabay way shaqaynayaan oo ka kooban dowladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday haddana insha allah hawshii samayn doona sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalba bulshadu inay garab istaagaan hay-adaha amniga oo xilligan dagaal xoogan kula jira kooxda al-shabaab waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaar garoobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalanno magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee joogaa caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba'shay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aad baa looga shaqeeyey aada iyo aad baa loo wiiqay aada iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxaa waaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxaa waaye de nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa uu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo tagay isbitaalka orduqan ayaa sheegay al-shabaab hadda inay guud ahaan beegsanayaan bulshada soomaaliyeed iyagoo qof gaara aan eegaynin
waxay unku tusinaysaa nimankaas cadowgaahi kow inaysan ahayn niman diinle inaysan ahayn dadka ay laayeeni ma aha dad madaxa dad saraakiil ah dad dowlad u shaqaynaaya xarumo dowladeed maysan weerarin la iyagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaaha siyaasiyiin may ahayn waxay ahayn dad dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo ku lahayn oo aan ciidan shaqo ku lahayn oo aan dowlad iyo shaqaynta toona shaqo ku lahayn ayay ahaayeen waxay ku tusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda soomaaliyeed waaye ee ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan midna ma aha sidoo kale wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in markii looga soo adkaado furumaha dagaal ay hadda bilaabeen in muqdisho gudaheeda dadkay ku dhibaateeyaan gaar ahaan dhallinyarada indhahawa bulshada soomaaliyeed waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka dhoweyd buula xaaji ka dhacday meydkooda la daadiyey ayay aargoosi u soo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed marka markay saaxaadkii lagula jihaadayey ee layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jebinayey markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen ayay u soo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka aargoostaan marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ayna ku dhinnayn wax awooda iyo wax tabartoona ayna ku dhinnayn tani markuu dhacay weerarkii liido waxaa si adag loo cambaareynaya falkaasi waxaana ka fel celiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyadoo si adag looga hadla weerarkan lagu beegsan dad u bannaan dhallinyaro oo xilli fiida ku caweynaya xeebta liido cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaaad weli inaga la socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa booqday qoysas barakacyaal ah oo ku nool deegaanka tawakal ee degmada afgooye mas-uuliyiinta ayaa u kuurgalay duruufaha nololeed ee ay ku jiraan barakacyaasha haddaba dadkan xaaladda dadkan ayuu wariyaha v o eda ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaankaasi gaaray
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay wariyaha catoosh marka koowaad deegaanka aan booqanay shalayto waa deegaanka tawakal ee degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay dad deegaanka ay aada iyo aada noogu soo dhaweeyeen iyo sidoo kale dad barakacayaal ah oo kasoo barakacay deegaano kamid ah gobolka shabeellada hoose oo qaar ay colaado kasoo barakaceen qaarna dad kasoo barakacay hore uga soo barakacay ay yihiin daadad iyo cabaaro iyo waxyaaba kasoo barakacay oo climate changiga ay saameyn ku yeelatay deegaankana waa deegaan aada iyo aada u baaxad weyn oo ka kooban dhanka webiga saaran oo qeybo kamidana ay yihiin dhulka deegaanka caadiga beero ay ku yaalaan oo aada iyo aad oo jawigiisa ay u wanaagsan yahay ayuu ahaa dhanka amnigana boqol kiiba boqol deegaan laisku haleyn kara ayuu ahaa aada iyo aad ayaana dadkii nalo nagu wehelinayay safarka oo ay ugu horeeyaan xildhibaano iyo wasiiro dowladda koonfur galbeed ka socdaan iyo xildhibaano heer federaal ah oo ay qaarkoodna ay yihiin mas-uuliyiin aada u sarreysa ay nala socdeen intaba aada ay ugu riyaaqeen jawiga iyo amniga sida uu yahay deegaankaasi waa gartay marka nolosha dadka deegaanka aad ku soo aragteen gaar ahaan dadkii barakacayaasha ee halkaasi aad kula kulanteen iyo nolosha ay ku nool yihiin waa sidee
dadka barakacayaasha qeybo kala duwan ayay ka koobnaayeen dad waxay ahaayeen dad horey barakacayaal u ahaa oo meelo kala duwan ka yimaadeen iyo dad barakacayaal cusub oo colaado iyo ay soo saameysay in xaalkoodana aada iyo aad ayuu u roon yahay haddeertaan usoo raynayay in dadka deegaanka tawakal ayaana soo dhaweyn u sameeyeen balse waxay u baahan yihiin in ay helaan gargaar deg dega oo dhanka deegaanka ha ahaadaan oo sheltarki iyo waxyaabihii gabaad ay ka dhigan lahaayeen iyo sidoo kale raashin ayay u baahan yihiin oo in si degdeg hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeyaan gargaarka inay la soo gaaraan taas ayaan u codsanaynaa waxaan rajeynaynaa insha allah in meeshaasi ay u noqon doonto meel deegaan wanaagsana ayna nabad ay ku heli doonaan sidoo kale deegaanadii ay kasoo laabteenna markii ay dhibaatada iyo colaadihii ay kasoo qaaceen ay degto inay ku laaban doonaan deegaanadoona ayaan u rajeynayna insha allah waa garta waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho caafimaad ma ka helaan marka deegaanka
dadka barakacyaasha oo hadda anaga aan shalay booqashada ugu tegnay waxyaabaha aasaasiga oo sida waxbarashada iyo caafimaadka aad iyo aad ayuu u liitay aan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal oo dadka qaarkood oo laga yaabo markaasi in iskuulaadka deegaanka ka furan ay aadaan ayagana waxaa daruufta haysato oo dhanka nolosha ah ayaanan u saamixaynin inay iskuulaadkaasi wax ka bartaan maadaama iskuulaadka meesha ka jira ay yihiin iskuulaad khaasa oo waxbarashadoodana ay lacag ay ku xiri xiriirto sidaas oo kale dhanka caafimaadkana m c h o oo rasmiya oo bilaashama ay ka furna oo dadka barakacyaasha wax loogu qaban karo laakiin waxaan hadeertaan baaq rasmi aan u gudbinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda koonfur galbeed oo aan dalab rasmi aan u gudbisanay maadaama mas-uuliyiintii heer gobol iyo wasiirada ay nala socdeen sidaas oo kale wasaaradda caafimaadka iyadana dalab ayaan ugu gudbinay sidai m c h o iyo goobo caafimaad oo oo markaasi wax looga qaban karo xaaladaha lasoo kordhi karo dhanka caafimaadka dadkaasi shacabkaa wax looga qaban kara iyadana waan u gudbinay waxaana rajeynaynaa insha allah baahiyahaas in laga soo jawaabi doono maxaa yeelay deegaankani hataa maamul muusan lahayn hore muusan lahayn maamul hore oo wakti aada u fog ayaa jiray maamulkaasina waxa uu ugu dambeysay ugu yaraan muddo laba sano ama saddex sano ka hor ayaa ugu dambeysay saddexdaas sanona wax maamula oo rasmi ka shaqogelaya deegaanka muusan jirin balse maamulkii dhowaa ee aan soo magacaabnay ayaa waxa uu dadaal ku sameeyey siduu uga shaqeyn lahaa deegaanka waxqabadkiisana shalay markaan booqanay aad iyo aad ayuu uga muuqday deegaankiina waxa ay ahaayeen dadkii deganaa kuwa ku faraxsan maamulkii iyo ayagana ay wada shaqeyn dhex martay cilmigeedana mid laisku haleyn karo boqolkiiba boqol ayuu noqday oo taasina waxay sababtay in ilaa mas-uuliyiin heer maxalla federaala iyo heer dowlad goboleedaba ay deegaankii ay tagaan si nabadana ay uga soo laabtaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo uu waramayey wariyaha v o eda ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale haddii aan dib u fiiriyo qodobada wararkeena ugu waaweynaa dowladda soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadka lagu dilay qaraxii habeen hore lagu bartilmaameydsaday xeebta liido ee magaalada muqdisho ay gaartay toddobiyo soddon qof halka dhaawaca uu gaarayo laba boqol toddobiyo afartan ruux wasiirka caafimaadka ee soomaaliya cali xaaji aadan oo wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in koob iyo toban ka mid ah dadka dhaawaca ay xaaladooda liidato dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda al-shabaab hase yeeshee weli kooxda si rasmi ah uma aysan sheeganin dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay booqday cisbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka wuxuuna shacabka soomaaliyeed ku baaqay inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah isagoo sheegay in kooxda shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka weerarka xeebta liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca soomaaliya tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii labakunlabaylabaatanki markaas oo laba baabuur oo warxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska soobe ee magaalada muqdisho weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan boqol qof halka lagu dhaawacay saddex boqol oo ruux oo kale haddana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi yartii reer hodan ee iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo baraysaa addanadhimada hubka koraya oo nigdoogliyo hoysan tegaya hadda himiladu himiladu hadda himiladu himiladu mihirgelaysaa haddanadhimada hubka koraya oo nirdogliyo hoysan tegaya